alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslama wbaaraka عlى muxamed wعlى alih wصaxbih ajmaciin qala اlmuأlif raximah اllah aلzaka zakadu sidaynu wada ogsoonahay waa mid ka mid ah arkaanta islaamka bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa allah wa ana maxameda rasuulu llah wa iqaami salaa wa itaa zaka marka waa rukni ka mid ah arkaanta diinta halka waxaan ka garanaa xukunkeeda haddaba axkaamteedu aada iyo aad bay u ballaaran tahay laakiin sheekhu wuxuu inooga warramay uun xoolaha zakadu ay ku waajibto bes intaasuma inooga sheegay xoolaha ay sakada ku waajibto wuxuu inooga dhigay markaa lix shay lixdaasi sakada ku waajibaysa lixdaasi mid waliba waxa uu leeyahay nisaab zaka goys uu ku gaadho markaa uu markaa nisaabka uu gaadho wixii laga bixinayo shuruudana waay mid kastana shuruud ayuu leeyahy marka insha allahu tafaasiisheeda waynu tegi doonaa oo kutubta kale aynugu tegi doonaa laakiin waxaa muhiima in horta intanayna sii haysano lixdaa shay inay zakada ku waajibto alamwaalu alatii xoolihii talzamu fiiha azakaatu zakadu markaasi ay ku waajibayso sitatu anwaacin lix nooc weeyaan annacam nimcooleyda waa geela iyo ariga iyo lo-da xoolaha intaasun bay markaa zakadu ay ku waajibtaa oo qofku hadduu farde leeyahay fardihiisaasi zake laguma laha hadduu dameere leeyahayna sidaas oo kale hadduu leeyahay xoolo kale oo ama xayawaan kale oo kuwa aan ahayna waa saas oo kale wey marka waa geela iyo ariga iyo lo-da un intaas ayay zakadu waajib ku tahay wanaqdaani naqdaanku waa dahabka weeyaan iyo fidada aldahab walfida waxaa la isku yidhaahdaa naqdaan ama annaqdayn ayaa la isku yidhaahdaa waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa kaydsanaya dahabkii fidada ee aan zakada ka bixinaynin waxaad ugu bushaaraysaa naar marka dahabkii fidada iyagana zakada waa laga bixinaya wlmucasharaat mucasharaadku waa maalka cushriga uu ku waajibo ama nisfu cushir waxyaabaha marka la bixinayo toban meeloodoo meel ahaanbaa la bixinaya markay sakadu ku waajibto ee la bixinayo ayaa waxaa la bixinayaa toban meeloodoo meel ahaan baa la bixinaya ama waxaa la bixinaya nisfu lcushur cushrigaa kale berhkii baa la bixinaya marka waa waxaa dhulka ka soo baxa ama beeraha wixii la quuto quud loo cuno quud sida burka oo kale qamadida hay-adda timirta zabiibka iyo kuwa lamidka ah arabikida oo kale hadhuurka oo kale ku iyagoo noocaasiya iyagana waxay noqonaysaa markaa zakada ma zakadii ku waajibaysa zakada markay ku waajibaysana waxaa mucasharaad baa la yhahdaayo marka la bixinayo waxaa laga bixiyaa wixii roobka uu waraabiyo cirka uu waraabiyo ama xidid ku caba ee qofka isaga aanay hawli ka gelin waraabintiisa markaa wixii kasoo go-ay beerta marka toban loo qaybiyo meel ahaan baa la bixiyaa toban meelooda meel ahaan baa la bixinaya qofku hadduu ku hawlooday oo isagu uu waraabiyey ama kharashku kaga baxay waraabkii meeshaa tobnaad kale barhkeed baa la bixiyaa marka marna waxaa la bixinayaa toban meeloodoo meel ahaan toban meelood meel ahaan waa marka aan waraabkiisii hawl qofkeena ka gelin cirkaa waraabiyey ama xidid buu ka cabay ama ililad baa soo gasha oo biyaha webigaasa markaa wa dhinac maro oo loo soo leexiyey toban meeloodo meel ahaan baa la bixin doonaa haddii qofku uu ku hawladay oo uu isagu waraabiyeyna meeshaa tobnaad baa kalabar laga bixin doona marka nisfulcushri baa la idhahdaa marka waa mucasharaat baa la mucasharaat kuwaasaa looga jeeda wa amwaalu tijaarati marka waa ka afraad wey iyo xoolaha ganacsiga bayc mushtariga xoolaha ganacsiga ee bayc mushtariga loogu talagalina iyadana waa waa zakadii ku waajibtay marka tijaaradu amwaalu tijaara waa maalka la rogrogayo loona rogrogayo iyadoo la rabo in laga macaasho oo macaashu soo saaro yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasab maa kasabtum wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum adiladaas adililu ah waajibuhaa amwaalu tijaara waajibkeedu ama waxaa ka baxaya waxa weeye ee ku waajibaya rubcu cushri qiimati curuudi tijaarati curuud tijaaruhu waa waa alaabtan ganacsiga lagu talageli weyaan marka maalkan tijaarada qiimihiisa marka toban loo qaybay meesha tobnaad rubceed ayaa ku waajibay wuxuu kala jeedaa ganacsiga alaab baa lasoo iibsanayaa waa lasii iibinaya sababta qofku u iibinayaana waa inu ka macaasho weeyaan macaash de sideedaba qofka ganacsanaya ee musharaynaya waa qof ugu talagalay inuu ka macaasho faa-iido kasoo saaro haddaba markuu sekada ka bixinaysa uga zakeynaya wuxuu uga zakeynayaa xoolahan uu hayo waa qiimeynaya qiimo uu qiimeynaya yacni lacag buu rogaya in wuxuu alaab weyaan alaab buu soo iibsaday alaabta waa sii iibinaya alaabta wuu qiimeyn doonaa wuu lacageyn doonaa lacag buu ka dhigi doonaa lacag ayuu ka dhigaya marka markaa uu qiimeeyey lacagta laga dhigayna ama dahabkiiba loo celinaya ama fidada loo celinaya waay tafaasiil baa gashay lakin waxaan doonaya in fahno un sidan iminku noo leey rubuc cushri qiimati curuudi tijaarati marka la qiimeeyo ee qiimuhu kuu soo baxo ee alaabtan aad haysatid geligeedaba aad qiimaysad lacag aad u bedeshid lacagta aad haysatayna aad ku dartid waxaad sameynaysaa xoolaha aada haysid ee qiimaha kuu soo baxay waxaad u qaybin doontaa tobanbaad u qaybin meesha tobnaad ayaad waxa weeyaan u qaybin doontaa afar deetna meel ahaan baad bixin doontaa rubcushri waa caynkaas rubculcushri meesha tobnaad rubceed weeyaan markaa tobanbaa loo qaybinayaa marka toban loo qaybiyo ayaa meesha meesha tobnaad baa afar loo sii qaybinaya meel ahaan baa la bixinaya bayc mushtariga iyo dahabkay fidada rubcucushri baa laga bixiya rubcucushur ayaa laga bixiya saddexdaasba dahabkay fidada waxaa ka waxaa ka baxaya waa rubculcushri ganacsiganna waxaa loo celiyaa dee qiimihiio dahabkaa iyo fidadaasa lagu qiimeyn doonaayo isagana waxaa ka bixi doona rubcushrigaas rubcushrigaas ayaa ka baxay ayib bal aynu tusaaleyn nin ganacsadaaba alaabtiisii uu iibinayay ii doonaya zakada in ka bixiyo waxaan ka odhanaa alaabtaadan qiime lacag u bedel lacag buu bedelay markuu lacag u bedelo waxay noqotay toban kun lacagtii uu haystay ee baqalkiisa ku jira kaashka ahaydna ku darban odhan wa xoolahu intan wixii uu iibiyey iyo waxa uu iibinay meeshuu yaalla buu isku wadaray waxiiba lacagtii qiimihii waxay soo baxday labaatan kun labaatan kun soo baxday labaatankaa kun ayaa laga bixinaya zakadii labaatan kun toban u qaybi waa mise ya laba kun laba kun afar u qaybi ya shan boqol shantaa boqol ka baxaysa shan boqol baa ka baxay hadda soo maaragti waay taasi marka waa dariiq dheer dariiq aada u gaaban baynu samayn karaa dariiqaas waxa weeye labaatan kun in rubul cushri baa nidhi labaatan kun afartan u qaybi labaatan kun uma waxaa loo qaybinaya maxay afartan waxaana soo baxaya shan boqol waa isku mid marka marka taasi waa taa iyaduna amwaal tijaara walrikaazu iyo rikaaska rikaas waxaa dhahdaa almaalu lmadfuunu fi ljaahiliyati maalka la aasay waqtigii jaahiliga ayaa la yidhahdaa intaa rasuulka la soo saarina caleyhi salaatu wasalaam marka calaamad ku tusinaysa uun inuu inuu dadkii hore ay aaseen unba muhiima haddii ay taa noqon weydo waxay noqotaa alwuqada shay la helay oo ay tahay in la yawahiyo noqonay marka rikaasku wixii ummadihii hore ay aaseen dadkii jaahiliga ah ay aaseen ayaa qof dhulka faqay unba helay xoolahaasi isagana zekada waa laga bixinaya isaga zekada waxaa laga bixiyaa khumus shan meeloodoo meel ahaan walmacdinu kalixaad ee ugu dambeeya isaguna waa macdinta macdan waxa weeyaan maa yustakhraj min alardi min aldahab walfidati waxa dhulka laga soo saaro weeyaan ee dahabka fidada ah dhul ayna ciidina lahayn ayaa qofku faqanaya deetana dahab buu kasoo saaranaya ama fido kasoo saaraya dahabka ay fidada la qoto ee dhulka laga soo saaro ayaa macdin la yidhahdaa marka macdintaasina iyadana zekada way ku waajibaysaa lixdaa shay bay sekada ku waajibta tafaasiisheedana waynu u tegi doonaa insha allah laakiin lixdaa xusuusnow waad sheekha kitaabka qoray waxa weeyaan safiinaha halkaasuu ku joojiyey inta imika soo socota soonka waxaa ku daray sheekh sharxay kitaabka oo la yidhaahdo maxamed nawowi aljaawi ayaa ku daray oo dhamaystira ku dhamaystireeyey qeybta cibaadaadka xagga soonkumu ku daray isago soonku keliya ku daray xajka isagana waa lagu daray oo rag kale ayaa markaa iyaguna kusii daray asiyaamu yajibu sawmu ramadaana soonka ramadaan ayaa waajibi doona biaxadi umuurin khamsatin arrimo shana midkooda ayuu ku waajibi doonaa yajibu sowmu ramadaana soonka ramadaan wuxuu ku waajibi doonaa biaxadi umuurin khamsatin arrimo shana midkood ayuu ku waajibi doonaa axaduhaa midkood shantaasi bikamaali shacbaana shacbaan bikamaali shacbaana halaathiina yowman shacbaan dhammaystirankeeda soddon cisho la dhammaystiro ayaa markaasi uu ku waajibay wa thaaniyaha keeda labaadna biru'yati lhilaali aragtida bisha ayuu ku waajibayaa fii xaqi man qof xaqi ra-aahu arkay bishii wa in kaana faasiqan faasiqba ha ahaaday wa thaalithuhaa ka saddexaad bihubuutihi bisha sugnaanshaheeda ayaa ku waajibi doonaa fii xaqi man qof xaqi lam yarahu aan arkin bicadli shahaadatin cadlu shahaada ayaa uu markaa waxay ku sugnaan doonaa ama uu ku waajibi doonaa waraabicuhaa kaafraadna biikhbaari cadli riwaayatin cadlu riwaaya ka warinkii ayaa ay ku sugnaan ama markaas waxa weyaan ay ku waajibi doontaa kaasoo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay sawaaun waqaca fi lqalbi waxaa isku mid a qalbiga ku dhacaya sidquhu runtiisu am laa amaynu ku dhicin aw gayru mawhuuqin bihi ama mid aan lagu kalsoonayn in waqaca fi lqalbi qalbiga dhexdiisa hadduu ku dhaco sidquhu runtiisu wa khaamisuhaa ka shanaadna bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan soo gelitaankeeda malaheeda wey bilijtihaad ijtihaad markaas waxa wey qofku ugu maleeyo fii man wadalikaasna fii man ishtabaha calayhi waa qofkii biluhu ay iska dhex galeen fii man ishtabaha calayhi waa qofkii iska dhex gashay daalika bisha ramadaan soo gelitaankeeda uu markaa iska dhex galayoo garan waayo bishata ay tahay shan arrimood ayaa uu bisha ramadaan ay ku sugnaanaysaa ama ay ku waajibaysaa shantii arrimood buu inoo tiri soonku isaguna waa rugni ka mid a arkaanta islaamka saynu garanayn xadiidkii hadeerta aan akhriyeynay wa sawmi ramadaan baa ku jira ilahayna qur-aanku sheegay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila markaa waa waa waajib ayib haddaba wuxuu ku waajibay wuxuu ku sugnaanay waajibkaas ayuu nooga warramay yajibu sowmu ramadaana soomka ramadaan waxa uu ku waajibayaa biaxadi umuurin khamsatin ar shan arrimood midkood ayaa ku waajibi doona axaduhaa midkood waxa wy bikamaali shacbaana halaatiina yowman shacbaan dhamaystirankeeda soddon markaasi la dhamaystiro ayaa uu ku waajibi rasuulku wuxu uhi alayhi salatu slam sumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmilu ciddata shacbaana halaaiina halaaiina fi halaaiina yowm bisha shacbaan oo la dhamaystiro soddonkeeda waxaad ogaataa bishu waxay ku dhamaataa sagaal iyo labaatan waxayna ku dhamaataa soddon koob iyo soddonna kuma dhamaato sideed iyo labaatanna kuma dhamaato bishu ama waxay ku dhamaan doontaa sagaal iyo labaatan ama waxay ku dhamaan doontaa soddon su-aashu waxaa weeye sagaal iyo labaatan marka ku dhamaato ya maxaa lagu garanaya bishaasi inay sagaal iyo labaatan ku dhamaatay maxaa lagu garna fadal bisha la arkaya bisha bilana sadde bisha markay bilato marka sagaal iyo labaatan la marayo hadday bilato sagaal taas sagaal labaatan ku dhamaatay taa kalena kow bay nooga bilaabanaysa waay weyne weyne aragtidii bishaa la waayo sagaal iyo labaatan marka la maraya la arkiba waayo bilashadii bisha ya soddonka bisha la dhamaystiray markaa soddonkaas noog ku dhamaanaysa markaa bilahan inagu aynu tirsanno ya ee hijriga ama qamariga aragti bay ku xidhan tahay iyadu bilaha miilaadigu iyagu aragti kuma xidhna culimada qaar kamid waxay u bixiyeen shamsi baa taa la yidhahdaa oo bil walba waxay ku dhamaata waa la garanaya bihiblaayi intaasi ku dhamaataa november octoober january mid wali wuxuu ku dhamaata waa la garanaya soo ya laakiin tan aragtida wey bisha marka la arko sagaal laatan ku dhamaatay haddaa la arki waayo soddon kuma la dhamaystiraya soddonka marka waxay noqotay bil walba in la eego bil walba waa in la eega welibana waa in lagu dadaalaa shacbaan soo gelitaankeeda waa in lagu dadaalo waayo rabadaan baa ku xidhan rabadaan baa ku xidhan oo bisha shacbaan soo gelitaankeeda la fiirin doonaa marka bisha shacbaan inoo bilato waa la tirsan doonaa sagaal labaatan marka marse haddii la arko ramadaan bilashadeeda haddaa la arko sagaal labaatan ku dhamaato aragti baynu ku soonnay marka marka waxaa lagu soomaya aragti baa lagu soomaya waayo haddii markaa bishii la arki waayo shacbaan bisha shacbaan soddonkeedii cisha la dhamaystiray ile waa la arki waayo oo waxaa dhici karta inay daruuro jiraanna waa dhici karta ama qiiq inu jiro ama ceeryaan ay jirto ama sideedaba la arki waayana wax dhici kara wey marka marka bishii la arki waayo maxaa la dhamaystiraya soddonka ya shaacbaan baa la dhamaystiraya kaas waa mid oo marka la arki waayo marka la arko ka war marka la arko aragtidana waa lagu soomaya haddii qof caadil uu arko qof caadila oo lagu kalsoon yahay haddii marka waxa weya uu arko oo dadkii saa loogu sheego qaadiga qaadiga agtiisa ku sugnaato qaadigaa loo tegaya qaadiga ayaa caddaynaya qofkaa arkay inay aragtidiisu ay sugan tahay oo caadil uu yahay dabeetana marka qaadiga agtiisa ku sugnaato waa la shaacinaya aragtida qofkaas uu arkay baa lagu soomayay xadiidkiibana daliil waa aynu akrina marka suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi aragtida bisha ku sooma aragtida bishana ku afura ku afura micneheed waxa weeyaan waxa weeyaan rabada markay dhamaato la ciidayo ila waa la afura marka hore waa la soomanaya waa la afuraya marka ka wa aftiruu liru'yatihi wey marka aragtibana lagu soomaya marka la soomayo lagu bilaabaya soonka dhammaadkiisana waxaa lagu furayaa aragti baa lagu furaya haddii aynu arki weyno bishii hac bishii ramadaan haddaa la arki waayo soddonka shacban la dhamaystiraya bisha shawaal haddaa la arki waayana maxaa la sameynaya bishi shawaal soo shawaal ma taqaaniin haddaa shawaal la arki waayo bilashadeedii maxaa la sameynaya soddonka ramadaan ayaa la dhamaystiraya waa saas wey haddaba kaa aragtida ayuu noo qayb qaybina bal adula socdo wa haaniyaha ka labaad biru'yati lhilaali aragtida bisha aragtideeda ayaa ay ayuu ku waajibaysaa soonka ku waajibaya fii xaqi man qof xaqii weeyaan ra-aahu bishii arkay wain kaana faasiqan faasiqba ha ahaada qofki isagu indhaha saaray ya isaga waajiba ku tahy wuuba arkayba isaga laftiisii ba arkay qofkaa arkay in uu soomaa waajibaysa ku tahy haddi xataa laga qaadan waayo wuxu bishii baana arkay dadku waxay u ogaa nin faasiqa inuu yahay oo beenta yaqaana ayay u yaqaaneen warkiisi waa la qaadan waayo warkaagii baa la qaadan waayo adigu ha soomi ma noqonayso isagu soomaya isaga waa uu soomaya inuu sooma waajiba ku noqonaysa isaga keligii ilan wuu arkay isagu rasuulku wuxuu suumu liru'yati aragtidiisa ku sooma buu yihi isaguna wuu arkay waay faman shahida minkum shahra falyasumhu buu ilahay nayidhi markaa isagu bishii mar hadduu arkay waa soomaya ayib su-aal baa marsa markaa meesha ila isagu wuu arkay soo maynu dhan waa soonkii afuritaankii ka war wuxuu arkay maalintii sagaaliyo labaatanaad ramadaan habeenkii soddonkii bisha soddon ay noqonaysay ayuu arkay shawaal belashadeedii waana nin faasiqa warkiisii yani ninka faasiqa la qaadan maayo warkiisi waay isagu ma afuray marka waxay culimadu ha waa igu arkayba suumuu liru'yati wa aftiruu liru'yati aragtidana ku fura baa layihi ku afura ninka wuu afuray lakin ma la soo banbaxaya maya hoos buu afuri doonaa hoos gurigiisu buu iskala fadhiisan wuxuu cunay waayo hadduu la soo baxo de waa la tuhmaya ina dadku way sooman yihiin marka halka waxaa naga soo baxay qofka isagu indhaha saara ee arka bisha bilashadeedii inuu soomayo walow faasiq u ahaada isagu kaas soomid maha waa kii arkay ka warran qofku muu arkin laakiin qof arkay baa uga warramay qof arkay baa uga warramay laba inoogu qaybi waa kan wa haaliuha ka saddexaad bihubuutihi sugnaanshihiisa weeyaan fii xaqi min qofka xaqi lam yarahu aan arkin bicadli shahaadatin cadlu shahaado markaas waxa weeyaan ku sugnaatay cadlu shahaada ayay ku sugnaatay marka cadlu shahaada waxa weeyaan qofkan caadilka ah ayaa mid waxaa loo qaybiya cadlu shahaada midna waxaa cadlu riwaaya horta labaasa keliya cadlu shahaada waa qof dembiga weyn aan ku dhicin iska ilaaliya dembiga weyn oo dhan wuu ka fogaaday dembiga yarna ma daa'imo hadduu ka dhaco ilan dembiga yar u ka dhacay qofki qof bila dembi noo jiraba dembigii weyna hadduu iska ilaaliyo dembiga yarna wuu iska ilaali kara maba dhacay maaha qofku wuu dambaabaya laakiin dunuubta yar dunuubtii waaweynadna waa ka fogaaday dembigii yaraayo ku dhacana ma daa'imo markaabuu kasoo noqdo ka toobad keena aacadiisa ayaa ka fara badan macaasidiisa waa qof aaco badan aada u aaco badan weeyaan waana nin xor ah oo qaan gaadhay muru'a u saaxiiba wax maqlaya wax arkaya kaas ayaa la ydhahdaa cadlu shahaad waa kaas waa nin cadlushahaadaan ka warramay waa nin waa xor waa qaan gaadhay waa aragti buu leeyahay waxbuu arkayaa waxna waa maqlaya waa nin soo jeeda oo wax si fican waxu fahmaya waana qofka noocaasiihii waa qof dembigii weyna ka fogaaday dembigii yaraana aan daa'imo intaas kaa waxa dhaha cadlu ashahaada maxaa hadhay cadluriwaaya shuruudaasa isna laga helay marka laba laga reebo cadluriwaaya intaa waxaad ka reebaysaa un maxay laba ka reebo aldukuuratu walxuriyatu labadaasun ka reebo kaar wuxuu ahaa waa inuu lab yahay soo ma kani ama lab ha noqda ama dhadig ha noqda waa isku mid xor ba ku jira soo maha cadluriwaayaha ama xor ha noqda ama addoon ha noqda waa isku mid weeyaan waa laga aqbalaya wixii riwaayaad wuxuu qofku kaaga waramo warka waa laga aqbalaya marka cadlu riwaaya kaa la yidhahda marka cadlu shahaadaha dumarku kuma jiraan addoomuna kuma jiraan laakiin cadlu riwaayaha way ku jiraan cadlu riwaayaha waa ay ku jiraan waana qof aan been dee waxa weeya ha shuruudaha kale o dhan waa laga helaya shuruudaha kale oo dhanna waa laga helaya marka cadlu riwaaya iyo cadlu shahaado waa isku mid marka laga reebo un laba meelood labada meelood waa halkee aldukuuratu walxuriyatu marka cadlu shahaado waxa weya an yakuna xoran an yakuna dakaran xoran rashiidan daa samcin wa basarin cadaaladuna de qofku waa inu ka fogaado dembigii inu ka fogaado weynaa weeyaan dembigii yaraana aan daa'imin muru'adiisana ilaashada halkaa maxaan maxaan maxaa inoogu kala baxay halka horta cadlu shahaada iyo cadlu alriwaaya ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin marka cadluriwaayuhu rag buu noqoni dumar buu noqoni ma garanaysaa addoon buu noqoni qofku warkuu ku sheegaya addoon buu noqon doonaa warkaad ka qaadanaysid xadiidka marka la joogo baabka xadiidka ya waxaa ku jira waxa weeyaan de dumar baa ku jira axaadiidka wariyey oo culimadu a ka qaateen oo xadiidka ka wariyeen ya dumarkii saxaabada caashaaba ugu badan niga caasha aragna xadiis fara badan almukthiruuna min asaxaaba ayay ku jirta taabiciintii saas oo kale atbaacu taabiciinti saas oo kale marka riwaayadu waa marka waxay ku qof aan bishii aan arkin ayaa laakiin waxa waxa uga warramay qof cadlu shahaada ah qaadiga agtiisba ku sugnaaday warkaasi ninkaas inuu caadil yahay warkiisna uu sax yahay wuu shaacinaya dadkuu gaadhsiinayaa waxa uu leeyahay berri waa la soomaya oo soon wey berri toole saas oo dhan waay waraabicuha kaafraadna biikhbaari cadli riwaayatin cadli riwaaya warkiisa weeye ayuu ku sugnaan doonaa ama uu ku waajibi doonaa cadlu riwaayahaasoo mawthuuqin bihi lagu kalsoon yahay oo lagu kalsoon yahayo waa qof aan been aan lagu arag maw mawthuuqin bihi been laguma arkin waa lagu kalsoon yahay waa qof aan been aan lagu aqoonin qofkan uu warramayo ee uu sheegayo uu leeyay bishii waan arkay been kuma yaqaan maxay noqonaysaa tusaalaheedu maalan iminka cadlu shahaada soo dhaaf cadlu riwaayahu kaalay ninbaa gabadhiisii ayaa waxay ku tidhi waxaan arkay bishii ramadaan bilashadeedii baan arkay ba tiri waa gabadhiisii wey ma cadlu riwaaya soo cadlu shahaada ya ma cadlu riwaaya ma soo cadlu shahaada markay caadilo tahay ya waa cadlu riwaaya maxay cadlu shahaado noqon weyda shuruudda cadlu shahaadaha waxaa ka mid ahaa lab markaa dee halkaa ma soo gelayso lakin cadlu riwaaya soo gelaysa ninbaa gabadhii addoonta u ahayd ama addoonkiisii ayaa uga warramay inuu bishii u arkay ramadaan bilashadeedi iyaduna waa cadlu waa saas markaa wey marka mawthuuqin bihi markuu ley maxaa logala jeeda been laguma aqoon qofkan u warramayo qofkan u warramaya been kuma aqoonin qof been sheega mu ahay wuu ku kalsoonyahy marka sawaaun waqaca fi lqalbi waxa isku mida qalbiga ku dhacaya sidquhu runtiisu am la amiyuuna ku dhici yacni waxa isku mida markuu yahay qof lagu kalsoon yahay markuu yahay ee been aan lagu aqoonin ya markuu yahay waxaa isku mid a qofkan waxa uu sheegayo qalbiga hadduu kusoo dhaco inuu run buu sheegaya ama ayuu kusoo dhicin wax isku mid waad ku soomi doonta waay aw ayru mawhuuqin bihi ama waa mid aan lagu kalsoonayn mawhuuqin bihi maxaynu maxan maxaa logula jeedaa baan nidhi waa qof aan been lagu aqoon soo saamayn odhan mawhuuqin bihi been ba lagu yaqaan ayru mawhuuq ma jira ayru mawhuuqin bihi waa qof been ninkan uu- uu waramayo ya wuxuu u yaqaanaa inuu been sheego ninkan uu warramaya been buu ku arkay warna iminka uu sheegaya maarata waay kaa laakiin waaa ku waxaa maaragtay waxaa la socda in waqaca in waqaca fi lqalbi qalbiga hadduu ku dhaco sidquhu runtiisu nin aad addoona ama qof adigu waxa weeyaan aanad kalsooni ku qabin kalsooni kuma qabti warkiisa ayaa warkii kuu sheegay bisha ramadaan soo gelitaankeedii ayuu kaaga warramay qofkana kuma kalsoona ma ku soomayaa hal qeyd baa ku xidhan qeydka waa maxay in waqaca fi lqalbi sidquhu haddii runtiisu qalbiga kusoo dhacdo hadduu arko ninkaasi inuu run sheegayo maalan war buu sheegay qolo kale ku raacdo isaga lamid a ama dumar baa ku raacay ama ciyaal ciyaalba ku raacay oo ciyaal baa iyaguna yidhi waanu aragnay bishii warkuu sheego ma iyaguna sheegeen deetna halkaa waxaa uga soo baxday wixii uu sheegayey inay run tahay marka qalbigiisa waxaa ku dhacay in run run inuu sheegay maanta inuu run sheegay ayaa kusoo dhacaysa laakiin ka war hadduu qofku ku kalsoon yahay uu yahay oo aanu beenbi ku aqoonin ama qalbigiisa ha kusoo dhacdo run qofka runtiisu ama inay kusoo dhicina waa isku mid weeyaanoo wuu qaadan doonaa wey marka labadaas isu kala duwan yihin ayru mawhu- mawhuuq mawhuuqin bihi iyo ayru mawhuuqin bihi saasuu kala duwanaanaya soo waadix ma halkaas وخامسها كشنات بظن دخول رمضان رمضان سو جريتان كان ملهي دوي يكسغنا دونا ما كواجه دونا صوم كان رمضان بالاجتهاد اجتهاد مكاسي ايو وغو ملهي اجتهاد وغو ملهي في من قفوي كاسي اشتبه عليه اي اسكغا اكاتي ذلك رمضان سو جريتان كان اي اسكا دحغشي او غران واي بش من رمضان با مسان رمضان ما قفو بش بغران واي بشن من رمضان با من شوال باع من شعبان باع وقرن واحد وقرن بواحد واحد qofkaas marka uu ijtihaad ijtihaad baa laga doonaya inuu ijtihaadana waajibay ku tahy leanna soonku waa waajib marka waxaa waajib ku noqonaya maadaamuu soonku waajib uu ku yahay inuu dadaalo oo uu ijtihaado oo bishii garashadeedii uu ku dadaalo ayaa laga doonaya marka waxaa naga soo baxaya afar xaaladood inuu ijtiha inuu dadaalo oo uu isku dayo bisha garashadeedii dabeetana uu soomo oo ay iswaafaqaan soonkiisii rabadaan inay iswaafaqaan inuu dadaalo oo uu soomo dabeetana bishii ramadaan oo baxday uu soomo bishii waa kaba wuu soomay isagu laakiin bishii muu- muu waafaqinay shuba bishan uu soomay waa waxa weyaan bilihii rabadaan ka dambeeyey wey waa dadaalay waa soomay wuxuu ogaaday bishii rabada weliba ina soo gelinba waa dadaalay wixii buu iskaga ekaan dhinaca le dhinacuu qaadaba waa garanba waaye ijtihaadkiisii dhinac buu u qaadi kari waaye imsan sheeg ya afar ta koowaad soo qabo ta koowaad maxay ahayd wuu ijtihaaday waana uu waafaqay wuxuu is bishan waa rabadaan baa mise maaha malaha waa rabadaan weeyaane soon markuu eegay eegay eegay wuxuu isagu u qaatay inuu bishaa imika bilatay ayaa u arkay inay rabadaan tahay wuu soomay waxaa loo sheegay bishaa uu soomay rabadaan bayna ahaydba maxaa iswaafaqay marka soonkiisii iyo bishii rabadaan way iswaafaqeen soo ma soonkiisa halku dhex dhacay bishii rabadaan dhexdeeda ku dhex dhacay soo ma soonkiisaas waa sax ila bishii ugu waafaqay be bilijtihaad malahaasu ku waafaqay waay waa dadaalay waa ijtihaaday wuxuu arkay bishan iminka uu joogaa inay rabaanta markaasuu soomay markii uu soomay ayaa waxaa loo sheegay markuu waraystay inay rabadaan baxday oo rabadaan bil ama laba biloodba sii markaa sii maqnayd oo rabadaan ay dhaaftay ayaa loo sheegay iyaduna waa sax sababtoo ah waa qalle qofka markuu rabadaan ka tagto muxuu sameeyaa wuu qallayaa soo ma iyaduna qalluun bay noqon doontaa haya adiga ninkay soo jeeda imsan sheeg istaag imisa la sheegay afar bar sheegna ya bal takowaad sheeg a qof fiqe inuu waramo ka labaadna ninkaasi mamu jooginba fadhiisa rag badan baa maqano joogaa sooma maqano joogaha noqon waxaynu sheegnay misa laba labaynu sheegnay labadaasoo sax bay noqdeen soo ma waay ka saddexaadna waxa weeye wuu ijtihaaday wuu soomay waxa caddaatay weli rabaan inna soo gelinba rabaan soo socota maalan wuxuu sii soomay imika oo kale markii uu soomay baa loo sheegay oo la yidhi rabaan wadadaa soo wadadaa soo gashaba laba bilood baa inaga xiga ma saddex baa inaga xiga soonkiis ma sax ba maya bisha rabaa marka soo gashu soomi doona soonkiis mu asixin soonkii rabadaan mu asixin ila rabadaan maahe ya rabadu markay baxdo qalun buu noqdaa sida salaaddu markay baxdo qalay u noqoto imsina qalay u noqonay imsina haysataa waay wuu soomay ijtihaad buu ku soomay inuu waafaqay inay bishii ka horreysay inay bishii ka dambeysay uu kala saari waayey ciduu shugtana uu waayey marka hore waa waa u kala saaray saddexdaa hore imika waba kala saari kari waayba ishkaalki waa sidiisii soonkiisu waa sax leanna waa ijtihaaday waa dadaalay waa soomay fattaqu llaha mastadactu sida daahirkaana ijtihaadku qofku markuu ijtihaaday ee u dadaalo inuu asiibo iyo asala ama daahira saasaa daahir afartaa wey imisaa sax noqday imisaana baail noqday ya saddexba waxay noqdeen sax midna muxuu noqday sidaas shuruudu sixatihi arbacatu ashyaa shuruudu sixatihi soonka asixitaankiisa shardigiisu ama shuruuddiisu arbacatu ashyaa afar shay shuruud bid noqonaysa shar shardu adin ku qoraya adig shuruud shardu shardu sixatihi shardu sixatihi ay sixatu sown soonka asixitaankiisa shardigiisu ama shuruuddiisu arbacatu ashyaa afar shay wey afar shay buu ku asaxaya shardu sixa iyo shardulwujuub baa kala jira so so soo ma taqaanin iminka salaadda waxaa jira shardulwujuub iyo shardu sixa shardulwujuubku ya iyo shardu sixu meelaha qaar kamid iska mid buu noqdaa mid shard qaarba waxay noqonayaan shardu wujuubna way noqdaan shardu saxna way noqdaan iminka su-aal waan weydiinayaa shardulwujuubka salaada maxaa kamid ah oo aan shardu sixana kamid aan aan kamid aan ahayn shardu sixana kamid maaha shardu sixa kamid maaha waa shardulwujuub ya ay maya tafadal qaangaadhka fariid qaangaadhka wey qaangaadhku waa shardulwujuub qof aan qaangaadhin salaaddu kumay waajibin shardu sixa ya shardu sixana maaha oo ilmo aan qaangaadhin hadduu weysaysto uu tukado da waa saxa salaaddiisi mina sahayn ya waa caynkaas waktiga salaadda markaad sheegteen waana shardulwujuub waana shardu sixa oo salaaddii waktigeeda aanu soo gelin haddaa la tukada ma asaxayso salaadda waxaa kale shardulwujuub iyo shardu sixa ah labadaba noqonaya islaamnimada qofka salaaddu ay ku waajibtay waa inuu muslim yahay qof muslimuun bayna salaadda ka asaxaysa qof aan muslim aan ahayn hadduu weysaysto tukado ka asixi mayso waay soonkuna waa saas oo kale qof muslimu ku waajibaya soonku qof muslim oo soomaynba ka asaxaysaa qof gaala hadduu sooma ka asixi maayo marka afarta shay qabsaada islaamu islaamnimo maxaa ku baxay gaalki gaalku hadduu soomo ma ka asaxaya wa caqlun iyo caqli maxaa ku baxay majnuunkii kii waalna wanaqaaun iyo ahirnaan min naxwi xaydun xayd iyo wixii lamida laga ahirnaado shardigana wuxuu gaarayo dumarka marka min naxwi xaydu markuu leeyahay xayd iyo wixii lamida waxaa lamidka waa nifaaska oo dhiiggii dhalmada ah waa inay daahir ka tahay gabadhayna marka waxa ku baxay gabadhi aan daahirkaan ahayn ee xaa-idada ah soomi mayso oo soon ka asixi maayo iyo nifaaskii wa cilmun iyo ogaansho qofku ogaya bikownil waqti waqtiga ahaanshihiisa uu yahay qaabilan lisoomi soonka mid markaasi qaabil u ah soonka qaabil u ah waktigan uu soomayo waa inuu soo waqti la soomi karay waa inuu yahay waa soonku qaabil buu yihi wa cilmun iyo ogaansho qofku og yahay ama ay tahay inuu ogaado bikownilwaqti waqtiga ahaanshihiisa uu yahay qaabilan lisoomi soonka markaa mid qaabil u ah oo aqbalay waay ma waxa jira wakti aan soonka aan aqbalaynin ha qaabil aan u ahayn soonka wakti aan qaabil aan ahayn mu jira ha waa ciida labada ciidood lama soomo soon qalaana lama soomo oo waajiba soon waajibna lama soomo soon sunaa lama soomo oo xaaraam waa la soomo labada ciidood iyo ayaamu tashriiqa oo saddexda cisho ciidda ka dambeeya waa hayru qaabil marka uu qofku waa inuu og yahay soon xilligaa uu soomayo soonku inuu sax yahay waa inuu og yahay oo dee la soomi karo wakti la soomi kariya waa inuu yahay oo aan xaaraan aan ahayn soonkeeduna xaaraan ah shardu wujuubihi soonka waajibnimadiisa shardigiisuna shuruuda uu leeyahayna khamsatu ashyaa shan shay wey iminka maxaan sooba dhigan shardu sixa shardu wujuubkana waa kan waa shan islaamu islaamnimo maxaa ku baxay markaa maxaynu ogaanay gaalka hadduu soomo soonka ma kaa saxay maya ma ku waajibbaa maya wujuuba muaalabatin fi dunya aakhiro waa lagu ciqaabaya waajibka u ka tegay laakiin adduunyada maya ayada oo dee la odhan maayo gaalow soon la odhan maayo markaa islaamu wa takliifun iyo takliif takliifku waa albuluuq alcaql walbuluuq waa caqliga iyo iyo qaangaadhka wey qof waalan kuma waajibo ilmo yarna kuma waajibo ayib halkaa imika waxa naga soo baxay laba soma iyaguna takliifka waxa naga soo baxay laba qaangaadhkii iyo caqliga caqligu waxaynu kusoo marnay inuu ka mid yahay maxay shuruudu asixa buluuquna ma ka mid buu ahaa ya mise kama mid ahayn kama mid ahayn marka ilmaha yar hadduu soomo soonkiis ma ansaxaya ha wuu ansaxaya wa idaaqatun iyo karitaan qofku inuu awoodo wa sixatun iyo caafimaad qofku inuu caafimaad qabo ayaa shardiya shardulwujuub waay idaaqadu waa qofku inuu awooday maxaa ku baxay qofka aan awoodeyn waa ka kaas odaygii gaboobay ee da-da ahaa iyo islaantii gabowday ee da-da ahayd ee kari waayey inay soomaan da-da iyo gabowgaas awgeed ayay la kari waayeen soonkii markaa iyaga soonku kuma waajibin laakiin fidyi bixin doonaan fidyi ayay bixin doonaan wasixatun waa caafimaadkiio qof qofkii xanuunsanaya baa ku baxay qofka xanuunsanaya waxaa loo qaybiyaa laba xanuunka waxaa loo qaybiya maxay laba loo qaybiya xanuun qofku aanu ka bogsanaynin oo laasimaya iyo xanuun la rajaynay qofku inuu ka bogsado xanuunka aan la rajaynaynin inuu ka bogsado waa sida faarijka oo kale walciyaadu billah iyo qofku keliya istaageen oo kale iyo maaragtay xanuunada ad adag oo macaanka dadka qaar ka mid a qabo aan soomi karin dad aan soomi karin baa jira oo lixdii saacadood mar irbad qaataa cuntadan ay tahay inay cunaan aduu xanuunada aada ku adag wey ee qofkii la qofkii laazimay kaas wuxuu la xukun yahay odaygii weynaa odaygii weynaa yuu la xukun yahay odayga weyn maxay nidhi ama islaantii gabowday ee kari waayo soonkii maxaa la yidhi soonku ma ku waajibo maxay bixinayaan video isaguna video mu bixin doona isaguna video maxaa hadhay kii isagu la rajeynaya inuu ka bogsado soo maha isagu hadda soomi maayo maadaama uu xanuunsanayo xanuunkuna inu yahay xanuun sanku u diidaya waa inuu yahay markuu bogsadu qalayn doono ya soo sax ma halkaas wa iqaamatu iyo deganaansho iqaama waxaa idhahdaa safarki qofku waa inuu musaafir una ahayn safarkii qofkii musaafirkahaaba ku baxay halkaasina marka qofku waa inuu yahay muqiim qof negi ah oo jooga oo socota aan ahayn waa inuu yahay qofkii maxaa ku baxay ya musaafirka ah qofka musaafirkaa isaga qofka musaafirka ah soonku ma ku waajiba yani shurdulwujuubkan ma rabnay ma ku waajiba maya laakin hadduu soomo soonku ma kaa saxaya ha kaa saxaya waay halkaaynu ku dayno sala allahu wasalama wabaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi